galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan idinkaga imaanaysa washington
waa maalin arbaco ah bisha sebteembarna waa saddex iyo toban sanadka labada kun iyo toddobiyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitirban iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda galabnimo waxaa idiin daadahaynaya jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaan waxaa ka mid ah baarlamaanka soomaaliya oo ka dooday wareejintii dowladda soomaaliya dhowaan ku wareejisay dalka etoobiya sarkaal ka tirsanaa onelf
waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan carwadii saddexaad ee buugaagta oo laga furay magaalada muqdisho
waxaa taalla ilaa laba kun oo buug inta badan boqolkiiba siddeetan boqolkiiba toddobaatan iyo shan qiyaasi ah soomaaliya ku qoran af ingiriis boqolkiiba toban ayaan isleeyahay waa ku qoran yihiin ilaa shan iyo toban inta kalena af carabi waxaa sanadkan aan ku soo kordhinay buugaag ku qoran af booran oo waxa aan martaqaadnay qoraa booran oo magaalada isiyaalo kenya aan ka martaqaadnay sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja oo aynu idaacadda galabnimo idinkugu hayno abtiyaalada iyo wixii kuwaan xama sheegta inkuu aragtay aadmiga waan wada ujuurayn intaadse ina idinliyo ninguna u indhataagayso sowina adeeray ma arag aniga aad booda buu yidhi waa faraskiisii xubintii dooda gaaban iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka
allaw raxmade waxaa isbitaalka rajab dayb erdogan ee ex digfare magaalada muqdisho ku geeriyooday maanta wariye cabdulaahi cismaan macallin oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qarxii tobankii sebtembar ka dhacay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdulaahi ayaa dhaawac madaxa ka soo gaaray ugu dhintay xarunta isbitaalka aroortii arbacada waxaana uu ka mid ahaa tiro dhaawac dhowr qof oo weerarkaasi beledweyne ka dhacay maalmo ka hor ka soo gaartay waxa uu ka howlgelayay idaacadda codka hiiraan ee magaalada beledweyn isagoo sidoo kale ahaa wakiil wareedkii tv-ga jubbaland ee hiiraan u joogay war uu soo saaray ururka suxufiyiinta qaranka ee nusoj ayaa lagu sheegay in xogayaha guud ee ururkaasi maxamed ibraahim mucalim uu ka tacsiyadaynayo geerida weriye cabdulaahi waxaana uu sheegay in ay urur ahaan ka naxeen geeridiisa ayna tacsi u dirayaan ehelkii iyo dhammaan intii uu ka baxay xubno ururkaasi ka mid ah ayaa ka qaybgalay aaska weriyaha oo isla maanta muqdisho ka dhacday afar ruux oo kale ayaa hore waxa ay ugu dhinteen gudaha magaalada beledweyn kadib markii qof issoo miidaamiyey isku qarxiyey meel maqaayada oo bartamaha magaalada beledweyn ahayd
aqalka koongareeska maraykanka ayaa ansixiyey qaraar wada jira oo ugu baaqaya madaxweyne donald trump inuu ka hadlo kooxaha cunsuriyiinta xagjirka ah iyo kuwa taageero ficilada naasiyiinta aqalka wakiilada ayaa ansixiyey qaraarkan talaadadii shalay maalin kadib markii aqalka sanadka uu ansixiyey qaraarkan ayaa hadda waxa uu gudbayaa madaxweyne trump oo lagu eedeeyey jawaabtii uu ka bixiyey rabshadihii kooxaha cunsuriyiinta ah ay bishii hore ka geysteen magaalada charlottesville ee gobolka virginia senatarka dimuqraadiga ah mark warner ayaa qaraarkan soo gudbiyey iyadoo ay la socdeen sanataro ka tirsan labada xisbi oo qorshahaasii taageersanaa kuwaasoo kale ahaa tim kane richard plumtel republicanka ama xisbiga jamhuuriga waxaa kaga jira gory gardener john isaacson iyo lisa marconiski
hogaamiyaha myanmar an san suki ayaa ka laabatay qorsheheedii ku aadanaa inay ka qayb gasho shirka guud ee qaramada midoobay kaasoo bishan ka dhacaya magaalada new york iyadoo ay jiraan cambaareyn caalami oo kaga imaanaya sida ay ula tacaamusho qalalaasaha galbeedka myanmar ka aaluusan taa oo ku kaliftay saddex boqol iyo toddobaatan kun oo qof oo qoomiyadda rohingya ee muslimiinta ay ka qaxaan waddankaasi ayna u qaxaan waddanka la dariska ah ee dalkaasi ee bangaladesh afhayeen u hadlay dowladda zawhatia ayaa arbacada maanta sheegay in aan ay sidoo kale oo ku guulaystay hore abaalmarinta nobel biiska ay ku nignaan doonto waddanka si ay wax uga qabato xaaladda waddanka kaalusan dad badan ayaa aan sansuki u arkeeyey inay tilmaam wanaagsan u ahayd dimuqraadiyadda kadib markii muddo dheer ay xabsi ugu jirtay maamulkii militari ee waddankeeda ka harimin jiray balse siday hadda ula dhaqmayso muslimiinta reer rohingya ee gobolka rakhiin ayay hay-adaha caalamiga ee bini-aadanimada iyo shakhsiyaad kale oo kula guulaystay abaalmarintaasi ay dhaleecan hadda kala kulmaysaa si kastaba ahaatee ansan suki ayaa hadalladaasi dhaleecinta ahi ku tilmaamtay kuwa aan waxba ka jirin dowladdeeduna aysan dhibaato u geysanayn dadkaasi gobolka ku dhaqan wararka ka imanaya dalka afghanistan ayaa sheegaya in ugu yaraan laba ka mida booliiska dalkaasi lagu dilay halka tiro kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin isi soo miidaamiyey oo isku qarxiye afaafka laga galo garoon si weyn loo soo buuxiyey saraakiisha dalkaasi ayaa waxa ay sheegeen in markaasi qaraxaasi uu dhacay xilli ay markaasi ciyaarta nuuca cricketka loo yaqaano ay ka jirtay garoon ku yaala magaalada kabul war madax bannaan oo arrintan xaqiijinaya ama caddaynaya khasaaraha dhabta ilaa iyo hadda lama hayo guddiga ciyaaraha cricketka ee afghanistan waxay sheegeen in dhammaan ciyaartooyda ay bad qabaan islamarkaana waxay sheegeen inaanay jirin wax qaraxa oo ka dhacay gudaha garoonka kabul ma jirto cid ilaa iyo hadda qirata weerarkaasi horyaalka ciyaaraha kriketka ee dalkaasi ayaa soconayay toddobaad waxaana uu bilowday isniintii isagoo ka furmay garoonka kabul xilli magaalada ay ka dhacayeen qaraxyo ay sheegteen kooxaha isis iyo daliban
galab wanaagsan halkaad warkaasi ka dhegaysanayseen waa v o a dhegaystayaal markanaynu gudogalno qodobada kale idaacadda galabnimo aan idinku hayno ugu yaraan laba iyo soddon qof oo soomaaliya ayaa habeen hore lagu dilay deegaanka hawaada ee bariga etoobiya dilkan ayaa daba socday rabshado u dhexeeyey maalmihii lasoo dhaafay dadka oromada iyo soomaalida oromada ayaa ku eedeysay ciidamada liubliiska ee dowlad deegaanka soomaalidu inay dad ku dileen halkaasi hase ahaatee afhayeen u hadlay ciidamadaasi ayaa laanta afka oromada ee v o eda u sheegay inay arrintaasi wax ka jirin haddaba si aan macluumaad dheeraad ah uga helno dilalkan u dambeeyey ayuu xuseen barre aadan waxa uu arrintaasi ka waraystay boqor cali cumar allaale oo ah xildhibaan hore oo laga soo doorto deegaanka dadka lagu dilay waxaana ugu horreyn uu weydiiyey sida ay wax u dhaceen siday wax u dhaceen waxa weeyi meel ganacsi ah oo hawaday la yidhaahdo oo dadku ganacsi u joogeen oo xaasaskoodii iyo carruurtoodii dumarku raggu ay la hurdeen iyo meel habeena la galay labiyo soddon baan imanka haynaa mawdka intaa imanka la sheegayo een ognahay ee xadaalaha la qoday inta aan listirsan baa ka badan dadkaas fal xun baa lagula dhaqmay oo xasuuqa oo islaamnimo ahayn oo gaalnimo ahayn oo wax la wax lagu tilmaamo la garanaynin oo tuhwaandho ka dhacda kasii daran dawra la qalo waxba ma ay reebin wax beribadeyda ay reebeen ma jirto gacal baa lala ahaa wax dhaqani noo ahaa dhaqan cumna noo ahayn mar kala garanayno waan yaabsan nahay ahmeen hore dhacday waa taa meel dagaal ma ahayn goob ma ahayn haddii ilaahay laga helo oo hadal ka socda ma ahayn meel ganacsi oo daara laga wada dhistay oo kii lacagta u keenay lagu hoos qalay baan haynaa waa tahay yaa arrintaasi ka dambeeya qonaag iyo wax ka dambeeya kala garan mayni iyo al-shabaab iyo wax iyaga isku dhex jira wax alla waxay yihiin lama garanayo shacabka kale oromo maba taabanayno balse wixii baa isku dhex jira wax alla waxay yihiin waan soo saar waan soo saari kari laanahay magac oromana way huwan yihiin onaag iyo jimbood salaati baa ka dambeeya wax la yidhahdaa ka dambeeya maxaa keenay colaadda intaas leeg allahi wax keenay meelo la isku yar hayaa jirtay meelahaana hore xuduudaha meelahaana horaa loo dhameeyey madaxweynaha iyaga iyo xukuma deegaanka soomaaliduba way dhameeyeen iyo oromaduba wax dibahoo ka jirta ma jirto saad og tahayba waktiga maantana nibo maalin buu yidhahay waxsiya nibo maalin buu yidhahay reer u furaa nibo maalin buu yidhahay roob u lisaa maanta kililka ilaahay fadli buu dhashay ilaahay waxuu la siiyey lidership buu la siiyey dawlad buu la siiyey madaxweyne daacaduu la siiyey shacabka deegaanka ilaa xuduudda soomaaliya ilaa xuduudda etoobiya wixii oromo ku dhex noolnaa xaasha waa biyo qubateenkii dhaafay waa berimageyda baa dhaqanka soomada idhaahdaa wax la taabtay wax sidaa loo eegayo midna ma jirto amar madaxweyneha yaan soo dhigay amarka madaxweyneha anagu ku shaqaynayna wax walbana amar xibahayaan oo ka amar qaadana waa tahay waan gartay laakiin wararka qaar waxay sheegayaan in dadka oromadu ay ka caroodeen oo ay ku eedeynayaan ciidamada liu boolisku in ay dadka dileen arrintaasi ma jirtaa waa xaasha waa kutilkuteenay shan iyo reer doole aanan lahayn taas waxaa jirtay negayle isku dhac laba qadi qabiile xaggooga way kala garan karno beentu aba waa ka xaaraan qof weyn baan ahay laakiin shacabka halkaa degani qabiil soomaalida qabiiladeena kamid ah iyo booran baa yaa isleeyayin moogta laga yaabo in saa la sheegayo ciidankoogaa ku jiray baa xaggeena lahaa laakiin luyu boolis baa ku jiray waa kutirkuteenay iyo been reed lahay wey kuwii halkan joogay bay sugayaan si aan amnigooga aana wax loogu yeelin oo shacbigu dadkan la qalay ee madhaqirka la saaray ee qoorta la bersayna u gadoodin bay ciidamada luyiga jeesiintu ku hawlan yihiin sida ay dadka ay amnigooga u sugayaan dhacdadan u dambaysay ma jirtaa wax waan waan oo socoto oo arrintaasi lagu xalinayo aniga kula hadlay walaalkay iga yaro cusmaan oo cusley la yidhaha baa ku jira oo igu yaro igu xigay daadi igu xigtay ahaa madaxuna ka maqan yahay baa ku jira adna wax loo qoshaysan ma jirto dowladda iyada uman amarkeed iyo madaxweynaha uman amarka sugaya
kaasi waxa uu ahaa boqor cali cumar allaale oo ah xildhibaan hore oo laga soo dooran jiray deegaanka dadka lagu dilay waxa uu waramayay waryaheena xuseen barre aadan
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xulah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitirban wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a duqaymo ayaa la sheegay in diyaaradaha maraykanku ay ka geysteen deegaanka kunyo barrow ee gobolka shabeellaha hoose waruu soo saaray taliska ciidamada maraykankana waxa ay ku sheegeen in ay saddex gantaal ku rideen gudaha soomaaliya ayna halkaasi ku dileen lix ka tirsan maleeshiyaadka ururka al-shabaab haddaba waryaheena falastiin axmed iimaan ayaa ka waraystay duqeyntaasi guddoomiyaha degmada baraawe aadan cumar madoobe ugu horreynna waxay weydiisay waa mahadsan tahay duqeynta waxay ka dhacday tuulada kunye barrow la yidhaahdo oo dhowr mar hadda ka hor duqeymo isdabajooga ka dhaceen xali sideed saac habeenimo ayaa duqeynta ku bilaabata saaka kow iyo tobanka saac salaada subax ayaa diyaaradihii halkaas ka horeereen duqeynta ka fulahaya marka muxuu ahaa bartilmaameedka iyay duqeyntaasi la goobayeen meelo gaar oo ay duqeeyeen miyaase jirta dabcan wax badan xiriiro aanu la sameynay adkii isgaadhsiinta horta waa maqan yahay oo waxaana ku naqaanaa sidii caabi ahaanba iyagoo dabeecadooda taha nimanka nabaddiidka ah oo quusta jooga inay gooyaan mar haddii khasaaro badan la gaarsiiyo inay gooyaan isgaarsiinta waa wax lagu yaqaan isgaarsiinteena waa waa go-an tahay laakiin sidii marka naloo xaqiijiyey inta isgaarsiinta dhab ahaan u shaqeynaysa aan helna wararka xerooyin oo markii horey inta ka carareen dib ugu soo laabteen ayaa lala birtilmaameedsadaada leeyahay marka ma la og yahay wax dhimasho ama dhaawaca oo ka dhashay ama dad rayida ama ha noqoto maleeshiyada al-shabaab dhab ahaantii lama ogaan karo xilligan hadda jira waxa lagu xariira aaladda isgaarsiinta waaye isgaarsiintii mar haddii ay maqan taho xaqiiq ahaan wixii meesha ka dhaca sida dhab ahaan in loo ogaado waa way adag taha laakiin waa baaras dheer kadib dib aan ka sheegi doonaa haddii ilaahay laga helo marka ciidanka duqeeye iyay ahaayeen sidii markaasba annagaba aan ka warhayna amba caalamkuba ogyahay howlgallo wada jira oo ciidamada maraykanka ciidamada xoogga dalka oo qaybta kumandoosta inay fuliyaan howlgalladaas ayaan ku naqaano marka wax rayida oo aada maqasheen in khasaare ka soo gaaray ma jirtaa maya walaala ilaa iyo haddeertaan wax khasaaro aho dad shacaba ka soo gaara maana maqal kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha degmada baraawe aadan cumar madoobe wuxuuna la hadlayay waryahayga falastiin axmed iimaan
galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad nagala socotaana waa v o a washington magaalada muqdisho waxaa maanta ka furmay carwadii saddexaad ee buugaagta waxaana sanadkan kasoo qayb galay in ka badan soddon qoraa oo koo iyo toban ka mid a ay dumar yihiin furitaanka carwadan iyo buugaagta sida gaarka usoo jiitay indhaha dadka ee kasoo qayb galay waxaa warbixinta nooga diyaariyey haaruun macruuf safaf dhaadheer ayaa saaka dhalinyarada magaalada muqdisho ay u galeen hoteelka lagu qabanayo carwadan mas-uuliyiintu waxay sheegeen in dadka kasoo qayb galay ay aad uga badan yihiin kuwii kasoo qayb galay labadii carwe ee lasoo dhaafay qorayaal siyaasiyiin iyo marti kale oo ka socda caalamka ayaa goobta joogay maxamed diini waa aasaasaha carwada bugaagta ee muqdisho waxaan islahay waxyaalaha ugu muhiimsan ee waa kow kasoo qaybgalayaashii oo intaan filaynay ilaa shan boqol oo qof ka batay sagaal boqol ayaanu sanadkii iskool celis filnaa kun iyo shan boqol oo qof ayaa saa ka yimid midda labaad qorayaasha aan martiqaadno soomaaliha u bataan awal sanadkii lasoo dhaafay kii ka horreeyeyba soomaali bay boqol kiiba boqol ahaayeen hal qof mooyaane sanadkan qorayaal rwanda iyo kenya iyo ingiriiska ka yimid ayaan kusoo darnay oo tallaabo aan isleenahay iyaduna way noo tahay isdhexgalka bulshada iyo kobcinta aqoonka aqoonta iyo tacliinta ee muqdisho soomaaliya iyo soomaalidaba waa gartay marka sanadkan maxaa u gaar ah oo carwada lagu soo bandhigaya waxaa sanadkan carwada lagu dahfurayaa buug ay qortay gabar soomaaliyeed oo fartuumo kuusow la yiraahdo oo canada ka timid buuggeeda waxaa la yihahdaa af ingiriis buu ku qoran yahay the tale of a bonds wife ayaa la yihahdaa dahfurkii waa halkan waxaa kaloo halkan inkastoo dahfur hore loo sameeyey wasiiraddii hore arrimaha dibadda ee soomaaliya fawziya xaaji yuusuf aadan buug ay qorto aabaheed ka qorto la yihahda taarikh nololeedkii yuusuf xaaji aadam ayaa isagana lagu soo daafurayaa saddexaad waxaa lagu soo daafurayaa axmed cali faarax idaaja buug isaguna waa hore qoray laakiinse hadda la daabacoo la yihahdo xulka silsilada suugaanta soomaaliyeed saddexdaas daafurkooda sanadkan ayuu halkan ka dhacay bugaag kaloo fara badanna dabcan waa la keenay oo dood cilmiyeedyada iyo ma aragtay dood wadaaga iyo looga la wada falanqeyn doono waa gartay bugaag intee la eg baa yaa ayaa taalla meesha waxaa taalla ilaa laba kun oo buug inta badan boqol kiiba siddeetan boqol kiiba toddobaatan iyo shan qiyaastii af soomaaliya ku qoran af ingiriis boqol kiiba toban ayaan isleeyahay waa ku qoran yihiin ilaa shan iyo toban inta kalena af carabi waxaa sanadkan aan kusoo kordhinay buugaag ku qoran af booran oo waxa aan martiqaadnay qoraa booran ah oo magaalada isielo kenya aan ka martiqaadnay sanadihii ugu dambeeyey waxaa sii kordhayay carwooyinka bugaagta oo ka daba qaatay carwada ugu da-da weyn ee hargeysa international book fair waxaa iyaguna aasaasmay markaasi kadib carwooyinka garoowe kismaayo iyo muqdisho oo maanta saddex jirsatay maxamed diini waxaan weydiiyey haddii ay jirto caddaymo in carwooyinkani ay kordhiyeen aqoontii dadweynaha waxaa caddayn ah in naadiyaasha qoraalka ee muqdisho intan ka warqabo lix ay hadda marayaan labadii kun iyo shan iyo tobankii laban jeclaha inay jireen qaarkood aada u hana qaaday hadda naadiga la yihahdo ifiya xarunta dhaqanka iyo qoraalka ee ifiya hillan hayaan maskax shiil intuba waa kulligood wax ka dambeeyey kana soo askumay carwadii koowaad ee la qabtay taasi waa wax la taaban karo waa ituso itaasi waxaa kaloo iyadana la taaban karaa saan horey kugu sheegayba daafurada bugaagta tiradooda iyo dhalinyarada qortay oon isleenahay wax kale ayay ka mashquulisay qofku markuu wax ku mashquulsan yahay wax kale ka mashquulsan yahay dhalinyaraduna maadaama ayaan xaabadii hurinaysa in badan loo isticmaalayay qalalaasaha dalka ka jiray labaatan ama konton ama lixdan dhalinyaro haddii lagu mashquuliyo loo jiheeyo enerjigooda inay buug qoraan oo maskaxda ka shaqaysiiyaan taa laftirkeeda inaga noo ah marka waaqiceenna la fiiriyo guul aada weyn walaal waayo su-aasha ugu dambaysa halkeed u socotaan muxuu yahay bartilmaameedkiina ugu dambeeya bartilmaameedka iyagu waa iyada oo magaalada muqdisho iyo soomaaliya oo idil librariyo public ah oo dadkoo idil u furan in laga heli karo librarigii ummadda madbacad maktabadii ummadda oo dib loo hagaajiyo museumkii ummadda oo dib loo hagaajiyo madbacaddii qaranka oo dib loo hagaajiyo tiyaatarkii qaranka oo dib loo hagaajiyo ilaha dhaqaalaha dhaqanka iyo hiddaha iyo tarbiyada iyo tacliinta dalka oo burbursan iyo taalooyinka oo dib loo hagaajiyo halka qoraalka iyo akhrisku uu garab socdo soo nooleynta dhaqankii iyo hiddihii iyo taariikhdii soomaaliyeed carwada sanadkan waxaa ka soo qayb galay qorayaal badan oo dumara waxaadna moodaa in gabdhuhu ay helayaan masrax kale oo ay aragtidooda kusoo gudbiyaan qorayaashan waxaa ka mida muune maxamed diirshe oo iyadu qortay saddex buug aniga waxaa si gaara iisoo jiitay dhowr arrimood haddii uu ugu horeeyo saaxiibada aadka u qaaliga ah halkan aan ka barto iyo buugaag badanoo soomaali ah oo ay qoreen gabdho soomaaliyeed sanadkan waxaa kasoo qayb galay koo iyo toban gabdhood oo qoraa ah taasna waxaa isleeyahay waa waa horumar aada u weyn teeda kale yani dhan walba xataa waxaa moodaa in ardaydii iyo dadkii oo kasoo qayb galayay oo wax akrinayay inay maanta aada ooga duwan yihiin maxaa yeelay soomaaliya waxaa daa'iman laga hadlaa siyaasad iyo colaad iyo iyo mooshin iyo waxyaaba yani soo laalaabka laakiin maanta waxaa moodaa in uu ku howlan yahay qof walba in wax la akriyo in wax la yani in wax la qoro in wax la faa'iidaysto waaya marka waxaad tidhi koo iyo toban gabdhood oo qorayaalaha ka soo qayb galay waxaad ii sheegtaa qoraalka gabdhahu waxa uu xooga saarayo wallaahi gabdhaha qoraalkooda xooga wuxuu saarayaa maadaama ay gabadhu tahay hooyo hooyaduna ay tahay macalinkii iyo udubdhaxaadkii oo bulshada waxaa moodaa gabdhaha waxa ay qoraan inay si toosa u qaadanayso bulshada
mid ka mida buugaagta ay qortay muune maxamed diirshe ayaa taabanaya arrin xasaasi ah waxaana uu ka mid yahay buugaagta sida weyn indhaha loogu hayay carwadan waa tan muune oo inoo sharaxda waxa uu ku saabsan yahay buugga ay ugu magac dartay ilinta qubanaysa yaa ka damqanaya wuxuu ku saabsan yahay dhowr arrimood oo xanuun badan oo gabdhaha maanta haysta khaasatan gabdhaha jooga ee muqdisho waxaa arkaysaa gabar oo shan iyo toban sano jirta oo garooba oo haysta dhowr caruura waxaa arkaysaa gabdho yaryar oo yani oo wax bartay oo muqdisho wax ku bartay si xanuun badan oo dhib badan yani hooyo walba maanta markii ay wax barto gabadheeda oo hadday iskuol aado ama jaamacad aado maanta dhan waxa ay ka fikiraysaa masoo laaban doontaa mise waa la dili doonaa maxaa ku dhici karo taas waxaa usii dheer dhaqaalaha wax oo lagu baro yani hooyada soomaaliyeed waxaa laga yaabaa iyada oo inay wax ay ku barto agoon ama uu tahriibay aabaheed ama uu uusan joogin wadanka ama inayba tahayba agoon ayadoo saxriir iyo silac wax lagu soo baro markii heerkii jaamacad la gaarsiiyo ay wax barato ay qalanjibiso is leedahay allalehe maanta ayada aa ku shaqaynaysa waxaa hortaagan yani arrimo oo xanuun badan oo dhib badan khaasatan soomaaliya aada ugu soo laalaabta wax la dhaho four pointy five oo yani shaqa ma heli karto shaqada waxaaba kasii daranba haddii lacalal oo laga soo gudbo four pointy five kii wax la dhaho shaqo galma ku bedelasho adigoo ardayada oo si xanuun badan wax kusoo bartay markii aad soo qalan jibiso aada wasaarad shaqo rabtid in aad ka raadsatid waxa ay kuu noqonaysaa inuu agaasimaha iyo wixii kasoo hoos hooseeya ay kusoo maraan ama ku dhahaan iiga bedelo haddaa rabtid si aad shaqo wasaaradda yani oga heshid adigoo jaamacad oo oo soo dhigtay wax bartay shahaadana haysta waa garta maxaad ku caddayn kartaa inay dhacaan arrimahaasi arrimahaas wallahi waxa lagu caddayn karaa meeshii aan kusoo bandhigay buuggan ilinta qubanaysa yaa ka damqanaya muqdisho waxaa kasoo dhexbaxay koo iyo toban qofood oo gabdho ah oo arrintaas ku dhacday nasiib daro ma sheegi karno oo ma dhihi karno waxay ka dhacday wasaarad hebel oo ma dhihi karno waxaa saan yidhi wasaarad hebel maxaa yeelay raggeeni waaye walaalaheeni waaye ma dhihi karno sidaas yani soomaalinimo iyo dhaqannimo iyo diinnimo iyo akhlaaqnimo oo oo nafaraysaa maanta ma jirto inaan dhahno wasaarad hebel iyo nin hebel wuxuu rabaa haddii uu uu shaqaaleynayo inuu wax kale iga bedasho imise gabdhood oy ku dhacdaad ku wareysatay buugga koo iyo toban gabdhood meeshii aan kusoo bandhigay aan ku arkay laakiin buugga marka aan qoraayay waxa aan ku wareystay dhowr gabdhood xataa aniga kula hadlaaya oo muno ah aan arkay goormay kugu dhacday arrintan arrintan wallahi waxay igu dhacday labadii waxaa igu dhacday two thousand and fourteenki marka isku day buu ahaa adiga la damcay in sidaa shaqaa laguu siiyo waana diiday dabcan ha weliba aniga hooya ahay oo gabdhahayga labaatan jir waay waa garta marka maxaan ku idhahdaa arrintan marka waa arrin xadgudub ama dowladda iyo mas-uuliyiinta ma kala hadasheen ma kala hadlin laakiin waxaan jeclaan lahaa in dowladdan maanta oo aa moodo in ay tahay dowlad oo dhegaysanaysa mediaha oo inta badanna wixii oo ka dhaca mediaha oo ka jawaabta insha allah in oo la helo xuquuq oo gooniya oo gabdhaha shaqaalaysa
cabdirashiid maxamed xaashi waa filim soo saare ka yimid dalka kanada maantana ka qayb gala carwadan bugaagta waxa uu ka mid yahay dadka uu soo jiitay buugga ay qortay ee haatan ka sheekeynaysay muuna maxamed dirshe wallaahi buuggan horta wuxuu ka hadlayaa maado xasaasi ah runtii oo u baahan in dabagal intan ka xoogan lagu sameeyo oo scholarska ama dadka cilmi baarayaasha soomaalidu ay arrintan galaan culimadu ay galaan loo arxamo gabdhahan la sheegayo in iyagii oo muuqda la wareysanayo oo ka hadlaya maadadan tilmaamaysa in galmo ay ku bedeshaan mararka qaar inay shaqo galaan oo la xodxoto oo la shukaansado arrimahaas oo u muuqda arrimo weecsan waxaa buugga kusoo lagu soo bandhigay hadda waa maqlayay gabadhii aada wareysanayseen qoraaya qoraaga ahayd muna oo buuggeeda ka a ka hadlaysay laakiin anigu waxaan isleeyahay in arrintan la xoojiyo oo diiradda la saaro oo culimadu ay soo gasho oo haddii ay wax ka jiraan arrintan si qurux badan wax looga qabto waxa uu sheegay cabdirashiid maxamed xaashi oo ka mid ahaa bahda warbaahinta waxa uu ku arkay iyo saameynta carwadani ay ku yeelan karto magaalada muqdisho iyo nabadda dhacdadan annagu waxaanu go-aansanay inaanu runta ka sheegno marka koowaad waxaanu isla aragnay oo xaqiiq noo noqotay in bandhiga bugaagta ee muqdisho uu yahay dhagax culus oo dabada ka riixaya horumarka iyo amniga magaalada muqdisho ee dib u soo kabanaya maadaama oo aqoon-yahankii soomaaliyeed ee dibadda jiray inta ay fikirkoodii buugaag ku qoreen ay soo bandhigayaan si loo arko marka annagu waxaanu xiiseynaynaa in aanu wejiga quruxda badan ee waddanka ka qeyb qaadano carwadanina waa qeyb ka mid ah wejiga wanaagsan ee waddanka waxaa xiisa leh oo marnaba aan meesha ka maqnayn in sanadkan lagu kordhiyey tifaftir ballaaran oo dhinaca bugaagta ah oo ay qeyb ka ahayd akademiyadda cilmiga fanka iyo dhaqanka soomaaliyeed oo iyada lafteedu dib usoo fuftay baryahan dambe waxay tifatireen bugaag badan oo saafi ah waa garta waay hadalka ugu dambeeyaan ku siinayaa waxa ugu muhiimsaneed kala tegayso carwadan waa maxay waxa ugu muhiimsana aan kala tegaya waa aqoontii lagu soo bandhigay buugga waxaa maskaxdaydu ay isbedbedelaysay intii lasoo bandhigayay buugaagta waxaan xasuusanayay fanaankeenii soomaaliyeed abshir nuur faarax abshir bacadle oo dhowr iyo labaatan sano ka hor ka gabyaya magaalada muqdisho oo leh aqoon-yahankii lagu daalay oo deynta soo celiya maanta waxaan arkaa in aqoon-yahankii soomaaliyeed aqoon qoraal ah ay keeneen miiska waxse anigu aan maanta ka iibsaday meeshan dhowr iyo toban buug oo aan isleeyahay markaan dib ugu celiyo asxaabtaydii iyo dadkii igu taxalluqay inay aada u akriyi doonaan hadiyad qaaliya weeye buugaagta aan maanta ka hantay carwada buugaagta ee muqdisho maalmaha soo socda ayaan haddaba soo bandhigi doonaa bandhigan oo socon doona saddexda maalmood buugaagta kale ee lagu soo bandhigay idaacadda voice of america kala soco xaruun macruuf aad baa umahadsantahay warbixintaasina stuudiyaha isagoo nala fadhiya ayuu noo soo jeedinaya halkaad kala socotaana waa v o a washington galab wanaagsan dhegaystayaal markana qaybihii ka har idaacaddeenna ayaanu u gudbaynaa xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha iyo warbixinno kale ayaa inoo soo socda marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna war-saxaafadeed maanta ka soo baxay hogaanka ciidamada maraykanka ee africom ayaa lagu sheegay in iyadoo xiriir lala sameeyey dowladda soomaaliya uu ciidanka africom fuliyey saddex weerar oo dhinaca cirka ah oo markaasi bartilmaameedyo gaara lagu weeraray weeraradaasi ayaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in lagu qaaday ururka al-shabaab saacadda soomaaliya markii ay ahayd qiyaastii labadii shan iyo toban daqiiqo salaada subax ka hor halkaana lagu dilay saddex argagixiso waa lix argagixiso ah deedkan ayaa lagu sheegay in howlgalka uu ka dhacay meel laba boqol iyo lixdan kilomitir koonfur ka xigta caasimada muqdisho warka ayaa lagu sheegay in maraykanka uu tallaabadan u qaaday isaga oo raacaya awoodihii uu siiyey madaxweynaha maraykanku bishii maarj ee sanadkii labadii kun iyo toddobiyo tobanka amarkaasi oo ciidanka maraykanka u ogolaanaya inuu tallaabooyin ad adag ka qaato ururka al-shabaab ee ku sugan goobo gaar ah iyadoo arrintaasina lagu taageeraya ciidamada soomaaliya war saxaafadeedka waxaa kaloo lagu sheegay in ciidanka maraykanka uusi sii wadi doono inuu adeegsado dhammaanba halbeegyada loo sharciyeeyey ee munaasibka ah si ay u ilaaliyaan dadka maraykanka una curyaamiyaan argagixisada iyadoo arintaasi loo marayo la shaqaynta ciidanka nabad ilaalinta afrika ee amisom iyo ciidamada qaranka soomaaliya si loo wiiqo awoodda argagixisada ee soomaaliya gobolka iyo caalamka oo dhanba wareegto ka soo baxday xafiiska madaxweyne ku-xigeenka puntland cabdixakiim cabdulaahi cumar camey ayaa xilka looga qaaday wasiiri dowlihii madaxtooyada iyo xiriirka gobolada puntland bashiir cabdiraxmaan xaaji gurxan wareegtadan xilka looga qaaday wasiirka ayaan la sababaynin hase yeeshee waxa ay ku soo beegmaysaa xili wasiir dowlahaasi uu idaacadda v o e da waraysi u siiyey ku sheegay shalay in dhiibistii qalbi dhagaxa ee etoobiya loo dhiibay ay dowladda puntland ku taageersan tahay dadaalkaasi iyo go-aanka ay dowladda soomaaliya qaadatay aqalka koongareeska maraykanka wuxuu ansixiyey qaraar wada jira oo ugu baaqaya madaxweyne donald trump inuu ka hadlo kooxaha cunsuriyiinta xagjirka ah iyo kuwa taageero ficilada naasiyiinta aqalka wakiilada wuxuu ansixiyey qaraarkan talaadadii shalay maalin uun kadib markii oo aqalka sanadku isna ansixiyey qaraarkan ayaa hadda waxa u gudbayaa madaxweyne trump oo lagu eedeeyey jawaabtii uu ka bixiyey rabshadihii kooxaha cunsuriyiinta ay bishii hore ka geysteen magaalada charlottesville ee gobolka virginia
allah u raxmade waxaa isbitaalka rajab dayb erdogan ee ex digfer magaalada muqdisho ku geeriyooday maanta weriye cabdulaahi cismaan macalin oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qarxii tobankii sebtembar ka dhacay degmada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan cabdulaahi ayaa dhaawac madaxa kasoo gaaray ugu dhintay xarunta isbitaalka aruurtii arbacada waxaana uu ka mid ahaa tiro dhowr qof oo ku dhaawacmay weerarkaas waxa uu ka howlgelayay idaacadda codka hiiraan ee magaalada beledweyn isagoo wakiil wareedka hiiraan uu ahaa t v-ga afka maamulka jubbaland ku hadla ee jubbaland t v war uu soo saaray ururka suxufiyiinta qaranka ee nusoj ayaa lagu sheegay in xogayaha guud ee ururkaasi maxamed ibraahim mucalimu uu ka tacsiyadeynayo geerida weriyahaasi islamar ahaantaasina ay tacsi u dirayaan dhammaan ehelkii iyo qaraabadii uu ka tagay weriyahaasi xubno ka tirsan ururkaas ayaa ka qaybgalay aaska weriyaha oo isla maanta muqdisho ka dhacday galab wanaagsan dhegeystayaal halkaad wila naga dhegeysanaysaan waa v o a markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban
wacana wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinta dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaanu maanta ku eegaynaa tayada iyo waxgalka waxbarashada jaamacadaha ka jira dalka soomaaliya dad badan ayaa dhaliil u soo jeediya in tayada ay liidato islamarkaana ay adag tahay in dhinaca shaqooyinka marka la fiiriyo ardayda ka soo baxda jaamacadaha gudaha dalka ku yaala qaar badan oo ka mid ah in ay gaaraan waxyaabaha laga filayo marka ugu horreysa ee shaqada qofka la qorayo ama aqoonta qaar laga fili karo qof jaamacad ka soo baxay ay mararka qaar ka maqan tahay ama ay ka hooseysaba heerkooda aqoonta waxaa ka qaybgalaya dr cabdiqaadir xaaji aadam oo ah dhakhtar ka howlgala magaalada muqdisho islamarkaana wax ka dhiga jaamacadaha magaalada muqdisho qaarkood waxaa kaloo ka qaybgalaya maxamed cabdulaahi xaaji oosna ka mid a aqoonyahanada ku sugan magaalada muqdisho waa idin salaamay aan ku hormaro maxamed sidee u aragtaa tayada iyo waxgalka waxbarashada jaamacadaha ku yaala gudaha dalka
jaamacadaha ku yaala gudaha soomaaliya tayadooda waxbarasho waa mid aada u liidato waxaana sabab u ah dalkan standard wax lagu cabiro iyo hay-ado dawliya oo wixii dabagalo oo tayadooda hubiya oo control ku haya iyo manhaj fadhiya oo dalka uu leeyahay aan jirin yaa sababay tayada waxbarashada iyo inay hoos u dhacaan oo wax walba ay ay noqdaan waxaan taya saas u buranaan lahayn mahadsan taha haye doctor cabdiqaadir bismillahi raxmaan raxiim maxamed aada u mahadsan yahay laakiin aniga fekerkaas feker ka duwan ayaan qabaa oo waxaan aaminsanaha maanta hay-adaha waxbarashada ee soomaaliya ka jira inay shaqo weyn qabteen oo ay mudan yihiin in taalo loo dhiso yani innaga waxaynu joognaa yani critical points ayaan joognaa ma waxbarashada la iska daaya waxaa la yidhahdaa taya ma jirto mase waa la wadaa marka aniga waxaan aaminsanahay dadkii ka shaqeeyey muddadii burburka dowlad aanad ay jirtay in ay wax weyn qabteen in la abaal mariyana ay mudan yihiin haye maxamed
jaamacadaha dalka ka jiro haddaan tusaale yar usoo qaadano ardayda kasoo baxayso waxaad arkaysaa qof jaamacad ka soo baxay oo shahaado jaamacadeed wata oo waxa uu soo bartay aan fikir dhanba ka haysan marka inay wax qabteen ay dadaaleen inkastoo ee meesha ay ku jirto haddana waxaa muhiim ah markaa wax qabanayso in aad qabato wax la taaban karo marka tusaale ahaan arday ka soo baxay i t oo aan aan gmail isticmaali karin waa wax maogtahay lagu tilmaami karo wax waxqabad la-aan yaa dhaantaan dhihi karnaa mararka qaar waxyaaba waxqabadka qaarkiis marka tayada iyo dadka waxbarashada ka shaqeynaya iyo manhajka dadka loo ardayda loo dhigaayo waa in mas-uuliyad la yska saaraa waxaana la tayeeyaa at least ma ogtahay waxqabad weyn aan taya lahayn waxaa ka fiican wax yar oo kooban iyo arday kooban oo lasoo saaro oo taya leh oo wax la taaban karo meesha ay kasoo baxaan marka maxaa isleedahay tayaxumada sabab way u tahay maxaa keenaya isleeda tayaxumada
tayaxumada marka hore waxay ka aasaasmaysaa standard ama ama ama requirements laga rabo marka qofki ama institutionka jaamacadda aasaasayo inuu standard requirements inuu leeyahay iyo qof standardkaas ku controlsho oo la dhaho jaamacad maa furanaysaa hay-adan waxbarashada saraa furaysaa sooma ha standardkan soo waafaq intan aqoon yahan oo qualified u ah in arday jaamacadeed ay wax u dhigaan manhajka la dhigi lahaa kadib marka requirement sigaas standardkaas aad soo buuxisid then you proceed waxaa u wajahaysaa in jaamacad fasax u helaysaa in jaamacad aa furto oo arday a aqoonta sare barto wixii intaas ka sukeeyo inaanan waxaa soo marin standard soo marin wuxuu dhigaayo aan la hubin manhaj toosa aan jirin oo jaamacad furay oo arday lacag ka qaatay oo yidhaahday shahaadooyin intuu siiye waa qalin jebiseen laba sano iyo saddex sano kadib iyo afar sano bimacnaa lama dhihi karo waxbarasho taya leh waa mahadsanta waa mahadsanta waa kugu soo noqon doona haye doctor cabdiqaadir waxaa laga yaabaa maxamed inuu isku khaldayo qof oo shahaado fayga wata iyo qof laleeyahay jaamacadu kasoo baxa ama institution kasoo baxa laleeyahay inay say khaldantaa malayna suurtagal maahan qof afar sano i t baranayay gmail ma isticmaali karo yani common sensekaa diidaato caqliga saliimkaaba diidayo taas ko hadda imtia yani imtixaanka ugu dambeeyay dawladda ay qaaday waxaa gashaa layidhi sideed iyo toban kun oo arday imtixaankay gashay dawladdu waa markii ugu horreysay ee arday jaamacadee ay qaadatay waxay qaadatay sagaal boqol xagee la geenaa toban iyo toddobada kun oo kaleetay arday xagee la gey lahaa haddayna jaamacadana jiri lahayn waa wa yani waxaan ka fiirinaa macnaha statisticada ugu ugu simbalsana meesha ugu fudud wax laga fiirin karo toban iyo toddoba kun oo arday oo dugsi sare laga soo saaray oo dawladdu ay aqoonsan tahay xagee baa la geenhaya haddii ayna jaamacadaha kana jiri lahayn waa waxay ahaan lahayd disasteraan nagu lagu dhici lahaa toban iyo toddobadaas kun wadaday istaagi lahaayeen tahriib bay geli lahaayeen badahay geli lahaayeen saxaray ku dhammaan lahaayeen qoryay qaadan lahaayeen jaamacaduhu marka waxay u fureen waddo ah kaalaya waxbarta oo wixii ugu ugu ugu fiicnaayo la samey lahaay ah marka ma haddii aynu dhaliilno jaamacadaha iyo iskuulaadka jira macnaheedu waxa weeye laba shan iyo labaatankii sano iyo lix iyo labatankii sano lasoo dhaafay inaan waxba la baranin ayaan dhiiri gelinaynaa waa macnaheedu marka anigu taa waan kasoo horjeedaa waxaan leeyahay yaan la dhaliilin dadka qadan noocaana qabtay haye maxamed lagu ammaano waa mahadsan tahay aniga haddaan ku dhaliilo micnaheeda ma aha shaqadoo dhan jooji shaqadan uma qalantid inaad qabatid dhaliishu waa inaad wax saxdaan dadkiinan academica ka shaqeeya ama hay-adaha waxbarashada aan dawliga ahayn waxaa laidinkaga baahanya haddii laydin dhaliilo horta waa inaad qarataan in dhaliili jirto oo gaabis oo jiro tayaduna ay liidato haddii laydin dhaliilana ma aha bimacnaa shaqadii iyo iskudayga aad samayseen joojiya laakiin intaad isku noqotaan oo aad aad wax meel dhigtaan oo oo oo gaabiska jiro aad aad aad aad soo ogaataan inaad wax saxdaan oo wax tayeysaan marka waa mahadsan tahay haye doctor cabdiqaadir ma u aragtaan inay waxbarashadu do habeen u baahan tahay wax yar aan ka dhex gala maxamed asagoo aada u mahadsan muddadii horta hadda ardada jaamacadahan localka ahi ama jaamacadahan profesorka sida gaarka loo leeyay wax soo saari hayeen arday badan arday badan bay soo saareen oo kumanaan iyo malaayiin gaarahay haddii kumanaankaasi maanta hal qof oo isu quura inuu waddo istaago oo oo ama tahriibo ma jiro waayo qof walba wuxuu aaminsanya inuu wax bartay yani wax weynna waktina la geliyey lacag la gelishay juhdi la geliyay u aaminsan yahay haddii laakiin way sah waxaa u sahlanaa lahayd haddii aan waxba la bari lahayn in dhammaan wax kastoo xun inuu sameeyo marka horta angalkaas waa inaan ka fiirina ko maxamed wuxuu leeyahay dhaliil sha- jirtaa waxa weye wax in la saxa weye marka see lagu sixi karaa maxaa xalka u aragta adi waa in la helaa horta annaga wax naga fiican dad waa in ma haysana horta waxaan waxaan badiil ma u haynaa wax ka wax bedela oo ka fiican ma haysanaa innaga ma hayn ma haysano marka waxa aan haysano waa inaan ku mintidnaa waa mahadsan tahay waxaan siinayaa maxamed haye maxamed Een, wa- waa mahadsanya doctoorka laba arrinba waa rabaa een, een, een, inaan hadalkiisa kaga noqdo qodobadii haddii ugu dambeeyay tan ah tahriibta bimacnaa annaga waa ognahay een, een, xoog ogaal baan nahay dadka ugu badan ee badaha ku dhammaanayo waxaa ka mid a tiro badan nifto badan oo ardaydii jaamacadaha ka baxay ah Een, ta labaad markaan ku noqdo een, een, standard ay tiigsadaan bimacnaa een, waxaad arkaysaa een, een, een, nina wuxuu furanayaa primary and secondary school at the same time wuxuu furanayaa jaamacad cunugii yaraay oo isku u yimaaday inay wax baraan bimacnaa nina dugsiga hoose asaga waaye kii dhexe asaga waaye kii sare asaga waaye at the same time jaamacaddi waaye wuxuu waana afar qolo isku dhiga maxaa xalka u aragtaa maxamed marka xalka waxaan u arkaa haddii meesha uu ka maqan yahay cid idin saxdo oo idin kormeerto oo waxaan idinka saxdo ma kari la-dihiin idinka een, een, academic institutionska jaamacadaho kale iyo dugsiyada sare oo kale iyo dadka arrintan ka shaqeeyo idinkoonan ay idinka ahayn ma- business ka sameeya inaad into isku timaadaan aad samaysataan een, een, een, organization een, een, een, mideeya jaamacadaha manhaj mideeya kormeer mida bimacnaa standard mida waxaa tii meesha uu ka maqan yahay doorkii xukuumad iyo wasiir in idin dhaliilaan oo idin saxin laakiin idinka dhexdiina ina isa saxdaan oo nidaam iyo aad samaysataan iyo- iyo iyo standard oo a- a- bimacnaa waxaan waa lagu weydiinayaa waa mas-uuliyad haddaad sheegatay ina arday wax barayso qof igu kormeerta ma lahan waxaan waa qaldanaanayaan ma soconayso adiga naftaada iskormeer isxisaabi naftaada in cid kale ku xisaabin aada Taasaan umaadsan xalka u arkaa Maxamed, quality-ga idinka Maxamed, saxa.
afwan. cafwan maxamed waa low samaxt a- aadaad umaadsanta laakiin ani horta hal mid waa ku- mar labaad waa kugu khilaafsana oo ah hal qofaa wuxuu leeyahay primary secondary jaamacad horta qofkaas wuu ku ammaanan yahay haddaad laga yaabo meesha ugu fudud hadda aad fahmi karto waxa waaye haddaad aragtid agakhan agakhan wuxuu leeyahay xitaa nursery uu leeyahay meel caruurta xanaanada primarygii iyo secondarygii iyo jaamacaddii buu leeyahay taas dhaliil ma ahan horta waa ammaan aniga sidaas aan u arkaa Eh, arrinka labaad leedahay idinka maleedihin association haa association jaamacadaha ayaa jira oy ku idil yihiin kuwa ku kala warqaataan iskuna saxaan yacni waxaa la- waxaa laga yaaba qof waliba hadduu inta media yimaado uu yidhaha war saan saan saan ma- wax ma sax maayan come on imaada idinka wal waxa naga khaldan noo sheega aynu aragno annaga waxaan aaminsan inaan wax badan saxnay wax badanna aan qabanay waa mahadsan tahay waa mahadsan tahay rector cabdiqaadir maxamed aada umahadsan tahay adna walaal okay soo dhowo fal inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa dhegaystayaal xubintii dooda gaaban xubinta dooda gaaban waxaa ka qayb galaya dr cabdiqaadir xaaji aadam oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhiga jaamacadaha muqdisho iyo dhaqaatiirta caafimaadka ee magaalada ka howlgala iyo maxamed cabdulaahi xaaji oo isagana ka mid ah aqoon-yahanada ku nool magaalada muqdisho tan itaan dib dambe u kulmi doonana dhegaystayaal nabadgelyo
falastiin axmed iimaan ayay ahayd oo dooda gaaban inan la socodsiinaysay halka aad ka dhegaysanayseennna waa v o a dhegaystayaal markan waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha axmed faarax cali idaajaha ayaa la diyaaraa
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegaystayaal sida laga yaabo intiinala socotay inaad weli xusuusan tihiin barnaamijkii toddobaadkii hore wuxuu ku saabsanaa ujeeddada jacaylka iyo sababaha loo aanayn karo maansadii hore ee soomaalida inay ku tira yaraato waxaan ku soo qaaday gabyaagii weynaa ee weerar bulxan la oran jiray waagii uu mulaaxa jeclaaday waagii intuu caada dhaafka ku kacay uu maansadii jacaylkeeda ku dheeraystay meel walbana uu ka tuuray inkastoo tixihiisii ammaanta ahaa ay u bogaysayna waatuu haa iyo maya midna ka maqli waaye dabadeedna markii uu magaceedii faafay ee ay gabayadiisii ku caanbaxday waatuu ina rag u wada hanqal taagay kuwii guurkeeda u tafaxaytayna waatuu nuur idiin le ugu soo horreeyey waatay inoo rahmaneed su-aashii ahayd hubka weerar waa la yaqaanoo waa gabayo iyo geeraara ammaana oo uu inanta maanka iyo maskaxda kaga xadi karee torow nuur idiinle muxuu isku halaynayaa marka horeba nuur wuxuu mulaaxa isdamacsiiyey isaga oo og halka ay weerar arrintu ka maraysa iyo siduu inanta u jecel yahay degaanka ayuu wax kaga nool yahay wuxuu la socdaa maansadiisa faraha badan ee jacaylkeeda ku soo aroortay sidaas awgeedna isaga oo intaasba u warhaya ayuu la tartanka weerar u bareeray dadkii degaanka ayuu ku dhex shaaciyey goor ay ahaataba inuu mulaaxo guursan doono oo nin kastaa haggiisa ee ay isaga uun xira u noqon doonto dhabtiina nuur idiinle muu aqoon gabay uu qalbiga gabadha ku hanto ama uu tartanka ku galo shiddase ma hayso tixrihii weerar wax walaaca ma ay gelin wuxuu haystay hantidii waayadaas la isku hallayn jiray tii loogu jeclaa geel badan oo dhowr kadin ah ayaa xeryaha uga buuxay isaga ayuunbuuna isku hallaynaya maalintii dambe xaajada labada nin iyo gabadha rag si wacan u ogaa ayaa ina idiinle la kulmay waxay kula kaftameen nuurow mulaaxa waxay u eg tahay to aan gacan kuugu jirin marba haddii diidmo laga keenay ninka kugu haystaana uu yahay weerar bulxano waagii baryaba gabayada ammaanta ah qoraac iyo harimaba uga dhigay markaas buu ugu jawaabay cagweyntaa gabyi oo noqotay qoraah lagu maahmaaho isaguna uu ula jeeday anigu geelayga ayaan isku hubaa gabayada weerarna dad iyo daarad kama lihi oo horweynkayga iyo haleeladayda ayaa iga filan dabadeed nuur idiinle oo ishuba ayaa habeenkii dambe wuxuu u soo hoyday reerkii ay mulaaxa ka dhalatayoo siduu hidduhu ahaa inta yeelay inantii aabbaheed ka doonay af maran lama uu soconne geel iyo xoolo kale wuxuu bixin doono ayuu golihii ka sheegay markaas buu odaygii inta raalli noqday halhaleel gabadhii u bixiyey waxaa lagu heshiiyey dayrta markuu yaradka keeno in isagana gabadha loo meherin doono hase ahaatee kolkii wixii xalay dhacay waa berigii loo sheegay mulaaxa way isa soo taagtay waxaa laga soo sheegay inay lahayd aabbahay buu inay idiinla iga yahay wayse iska lahayde way ogeyd aabbaheed iyo nuur sida ay rabaan inay arrini ku dhammaan doonto si kastaba ha ahaatee weerar isma uu dhibin geela nuur idiinle oo kale isagu ma lahayn mar walbase reer adduun oo aan dhammaad lahayn ayuu mulaaxo ugu ballanqaadaa haddii ay guursato gabaygiisan aan kollow marin doono sida laga garan karase wuxuu weerar aada isugu halaynayay aftahanimo iyo laandheerannimo labadaasoo ay la ahayd inuu nuurna kaga foori karo mulaaxana ay ugu xilan karto wax suuragal ah iyo waxaan ahaynba gabadha wuu ku sasabtay wuxuu ku xodxotay waalidkeed iyo walaalaheed ka sokow cid alla ciddii wax u galeenba inuu wax siin doono waxaa kaloo la yaab lahayd inuu ku andacooday mulaaxan soo arkay qofkii ku yidhaahdaba inuu abaalgud faraqa uga buuxin doono wuxuu yidhi arrin dhacay mulaaxooy horaa aayad loo qoraye labadii ushoodu isku taal kalama oolaanee ubadkeenna aan kala ciyayn agabar weeyaane waan kugu ataxiyaadsadaa magac arooryaadee adna umarka waad ila qabtaa aanan ibyoonayn ilwaad quruxsan leeyey haddaad ooriday noqoto aakhire ma sheegine adduun ma il xumaateene afar maro abxadan kuugu rido awsi iyo khayli ina deeq xidaayadi ku taal boqor alaafaada asli boqola kuu lala afjabo arag wanaaggeeda usha luqunta aydida sunuuf onal cabaadaysa oogada muggeedii inaan iibiyan qabayn axmed wiilashiisiyoo shaqlana iyo awowgaaba ayax iyo arbahayeah iyo odayo tiirshaaya abshir iyo cismaan caaqil iyo awmahdi iyo faarax inanka cabdi iyo yuusuf aar iyo xuseen aabi intaasoo adeer iyo wuxuu aabbahaa dhalaya arrinkaygu waa inaan samaan wada ekeeyayay abtiyaallada iyo wixii ku arxamo sheegta inku aragtay aadliga waan wada ujuurayn intaadse ina idinliyo ninguna u indha taagayso sowina adeeray ma arag aniga aar booda buu yidhi waa faraskiisii inkastoo habeenka oo idil iyo dharaarta qaarkeedba ay mulaaxa maankiisa ku sugnayd haddana weerar ma xira la-ayn haweenay aada u jeclayd ayuu qabe qudheedana waxba kama qarsoonaynoo sida bulshada kale ee degaanku ay u ogeyd halka ay weerar ka marayso ayay iyana u ogeyd in badan ayay isku dayda inay u caqli celiso oo uu iyada iimaansado markii ay taas ku guulaysan weydana waxay u cabatay habloweyntii ay xigtada ahaayeen kuwaasoo intii ay u dhimrin lahaayeen iyadii ceebta saaray waxay ku canaanteen naag naaga haddii ay ku bannaan tahay inaan ninkeedu dumar kale u hanqaltaageen welibana gabayo u tiriyeen intay wiilse u qaadatay ayay laabta ka oyday waxayse kordhisay dadaalkii ay ugu jirtay siduu weerar agteeda ugu xasili lahaa ee isaga iyo mulaaxo ay isu seejin lahayd waxse ugama naasacadaan fiidkii dambe isaga oo jacaylkii gabadhu uu laf iyo ludba ka haleelay hami iyo hawe adduunan la tiicaaya ayuu weerar reerkiisii u soo hoyday way u tooghaysee afadiisii oo guubaabo qabta ayaa si deg dega gogol cusub iyo weylaalis isugu kor saartay barkin soomagale ka buuxana u dul dhigtay oo haddiiba intay kaydkii soo furfuratay soo ag tuumisay xeeryo iyo madiibado afka wada hayo oo ruuxii arkaa uu u malayn lahaa cunno dhowr qof loo wanaajiyey gudihii aqalka ayay ku noqotay intay ku maqnayd buu xagga eegay mase waahilba jeerjeera kuwa kumbise iyo oodka xaggeed adadi lagu udgiyey dhinaca kaluu eegay mase waa dhiiro nooc walba oo caano ah ay ka soo midaashay waraasi lo-aad iyo karuur geel iyo garoor ari oo aan weli dhanaanaan kumase uu hambaasine dhammaanba wixii ay barwaaqa agtiisa soo dhigtay intuu afka ka duway ayuu gorodda laalaaj garka iyo labada low ayuu isa saartay wax yar kadibna wuxuu ku baraarugay afadiisii oo inta aqalkii ka soo baxday dushiisa taagan wuu dhugtay mase qoftuba qoftii hadaayay gogasha u dhigtayba ma aha dhar wada cusub intay abxadda kala soo baxday ayay soo xiratay mara marsiino ah boqor midabo qorxoon gambo ilyara oo sugul madow ah dugaagada lacaga oo ay gacmaha ka buuxisay kuul asli ah oo ay luqunta ku sharaxday iyo kaba maasa oo dhowaan loo tolay maxayse ugu taal haddii intaasba uu weerar ugu soo loodsami waayey mulaaxana ay ku ilowsiin weyday candhuuf bay dib u liqday waxbayse ahaan lahayd cunadiidka sheekala-aanta iyo maqnaanshaha hadduu ugu ekayn lahaa ee aanu u tiriyeen tixdan aan hubo markuu maqashiiyey inay muddo dheer la murugaysnayd waa tixdan soo socota ee inaan mariyo mooyee aan laqbaha iiga baahnayn isaga oo aan geed ugu soo gaban waa tixdii aanu afadiisa uga turin ee uu ku yidhi hararkiyo kabdaha laysdul dhigay sida haldhaa baalki hilibka cusub haydaare wan iyo subag la hoogaanshay haruub labana caanaha hoyaad halab karuurkeeda habkaad igu baayici kabaha aad hawda kaga yeerin hanka fudud halkaan yeelku odhan hagar la-aantaada haween baa tahay ee adiga oon hadin kobtaan joogo waa habeela-aan dhuunigaad hooy leedahay hindisaha mulaaxa qalbigu haaba leeyahaye haasaawahaan qaybsanaa magaca habeenkii iyo adaan i hubsan soortaad hallegi ha isku haraq goyne haraggayga unbaad arkiye kuma soo hoyan runtii waa gabay culus waa gabay dareen laawo ah hase ahaatee haweenaydii sidaas uu qalbiga uga wareemay waa berigii intay weerar faraqa iska laalaadisay waraaqdaydii isii kuma ay odhan madahayga hadduu siiyana kuma ay faraxdeen dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebaydmo
intaasi ku dhaafna axmed faarax cali idaaja iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in warbixintii ku saabsanayd kulankii baarlamaanka ee maanta waqtigu noo saamixi waaye islamarkaana aan idinkugu soo gudbin doono idaacaddeena soo socda haddii allah awoodalhi noo saamixo jamaal haye maxaa noo heesaa waa tahay falastiina dhinacii sugaanta ayaanu aadaynaa markan heestan ayaanu dhegeystayaasha u soo qabanaynaa
يصف لي وحدي الهوس وقرئي كسيان suleeqa codka macaan aanu intaasi ku dhaafno dhegaystayaal ee fanaanka cumar shoole halkaad nagala socotaana waa v o a heestaas ayaana u dambeysay guud ahaan idaacaddeena ilaa iyo caawa waa jamaal iyo falastiin oo idin leh isma dhaafno
تعبني